بsم الlh الرحmن الرحيم الحamdu لله رب العاalمين وأشhهd أn lا إله إلا الله وxd laa شharيika lah وأشhهd أنa محamdا cbdه رasuله صلى الlه عليه وعlى آlه وصaحبه وسلم تسليما كثيirا qاla الناظم رحimه الlه وhمز الحمd أعuud إهdnا الlه ثuma laam لlah lna وhمزi إna laa bأs oo tafkiimka aan ku cadafno waxaadiran tafkiima lafdi alأlif iyo wahamzi alxamdu tafkiimka hamzi alxamdu ka digtoonow tafkiima lafdi alif ka digtoonow iyo wahamzi alxamdu alxamdu hamzada ee tafkiimkeeda ka digtoonow acuudu hamzada acuudu tafkiimkeeda ka digtoonow ihdinaa ihdinaa hamzadeeda tafkiimkeeda ka digtoonow allaahu hamsadeeda tafkiimkeeda ka digtoonow huma laami laami allaahi huma laami lilaahi laami lilaahi iyo lana halkan wuxuu ku gelayaa baabkan taxdiiraad iyo waxyaabo uu sheekhu uu rabo inuu baraarujiyo waana waxyaabo akhtaa'a oo dhacda uu sheekhu uu mulaaxadeeyey ama uu arkay tambiiha koowaad hamsada ku jirta alxamdu alxamdu hamsada ku jirta tafkiimkeeda ka digtoonow ha ku dhicin o hadhihin tafkiimka hamsada a a alhamzu waa xarfu mustafila a yani ku dhahan a i u a ya mawaahum mawaahum mustaclina maaha mufakhamna maaha hamsada markaa ha tafkiiminin oo alxamdu dhin alxamdu o a o o carabi maaha o a a acuudu hamsada acuudu hamsada acuudu waa dhacda ayadu waa la arkay kafiir wey acuudu billaah no acuudu billaah acuudu billaah acuudu billaah acuudu billaah acuudu billaah o o hamsada ihdinaa ihdinaa hamsada in la tafkiimiyo waa adag tahay laakiin sheekh inuu arkaa dhici karta xaraf maksuura maadaamay tahay hamsana ay tahay tafkiimkeedu waa adag yahay si loo keeno lakiin lacalla dad khaldamo inay keenaan allaahu tan kahiir wey hamsada allaahu allaahu allahu allaahu allahu akbar allaahu o hamsada in la tafkiim maxaa sabab u ah laamta ka dambeysa laamta ka dambeysa maadaama ay mufahame tahay allaahu allah allah qofka marka laamtii oo aan la gaarin uu tafkiimkii sii bilaabaya mustacjil maxaa raba hamsada daa xarafka mufakhamka markaa gaartay isaga tafkiimi hamsada keligeed maaha xarafka mufakhamka hadduu xaraf muraqaqa uu ka hormaro yuusan kaa dafin xarafka mufakhamka yuusan ka adkaanin yuusan baadin xarafka muraqaqa ama ha ka horey ama ha ka dambeeyo muraqaqa muraqaqiisa u daa markaa ka dhammaatidna tafkiimka gal allaahu allaahu a kadib laamfa allaahu allahu dheh o o allaahu tafkiimkiiu iska sii bilaabay maadaama laam mufaham ay soo socoto waa iska sii qadimay awalkii waa ka soo bilaabay allaahu allaahu allahu a allah allah alla allah hamsada waa muraqaq laanta mufaham farqiga intaasna looma dhexaysanaya allahu allahu allahu allahu allahu odayaasheenaa u badan markay adimayaan haddii mu-adiniin yihiin iyo markay tukanayaan allahu akbar iska leey hawl yari tafkhiimka awalba iska soo bilow marka hore muraqaq haddana mu- mufaham gal hoosaa ka imaan haddana korma hal tilaab waxoo dhan ka wada dhig allahu allahu akbar allahu oo waxoo dhan mufaham kaiir wey uma laama lilaah lilaahi laamteeda in la tafkiimay ayadana waa adag tahay Marka laam maksuura xaraf maksuur waa tafkiimka ku adag yaxo tafkiimkan oo noo imaanaya insha allahu maraatibtiisa tafkiimka waxaa nooga harsan eh, maraatib uu leeyahay noo imaanaysa marka kasradu tafkiimka hoosiibuu dhigtaaba lilaahi in la tafkiimiyo lilaahi wala- lilaahi maangu ma arag waa adagtaa in la keeno lanaa lanaa in la dhaho lo lo lanaa lanaa ta- yani khata waa badan yahay marka laga yaabo dad ta- khata sameynaa laakiin lanaa soomaalida waa ma ad- ma badna inay tafkiimiyaan lanaa lanaa ay dhahay lanaa waxa dhahay ma arkaysa lo lo lanaa lono ma arkaysa ama waa yarta walyatalaطaf iyo laamta ku jirta walyatalaطaf laamtaasna tafkiimka ka ilaali khusuusan laamta dambe maadaama deris ay la tahay ataa ataana waa xaraf mufaham walyatala walyatala walyatalaطaf walyatalaطaf laamkii waxaa ka waxaa ka qaadatay ta'dii maadaama taadu ay xaraf mufaham ay tahay inuu tan hore ku darana waa iska dhici kartaa wal yatalaطaf dho wal yatalaطaf laakiin tan dambeeta halis badan maadaama taada ay deris la tahay taaduna qof wuxuu niyeysan yahay inuu tafkhiimiyo marka carabkii wuxuu sii dhigayaa hay-adii tafkhiimka ayadoon ta'dii aan la gaarin oo tafkiimkii afka ku diyaarsanayo laamtii aa marka soo gelaysa oo aan lahayn tajwiidkuna waa icطaaءu اlxuruufi xaqahaa kan muraqaqa hadduu doono deris hala ahaado muraqaqnimadiisa kan mufahamka me shay walba meeshiisa xaraf walba meeshiisa ha isku khaldin xaraf muraqaqa maadaama deris ula noqdo mufaham darteeda ha uu ha uu tafkiimini walyatalaطaf walyatalaطaf saasaa khalada walyatala la la hada laa mufahama walyatalaطaf yatalaطaf walyatalaطaf la la kadibna ta walyatalaطaf bilaa takaluf bilaa iscaaj ayadoo waxba aan la dareemin yani inay meesha mushkilo ay ka jirto inay meeshaan ay mushkilo ay ka socoto ayadoon la dareemin laa mufa- muraqaqa ka kac taa mufahama u guur haddana kadib fa muf- muraqaqa u deg walyatalaطaf walyatalaطaf bisuhuula ta'da keligeeda mufahama laamta ka horeysa muraqaq facda ka dambeysa mufaham waana akhطa'da badanaa meesha ka imaato akhطa'da waxay ka imaataa xuruufta mutajaawirka xuruufta mutajaawirka deriska kana axka- ax- axkaam kala duwan isla markaasna derisa marka mid walba xaqiisa c mid walba xaqiisa c oo kala ilaali qofkaas waxaa laga yaabaa xarafka keligiis inuu yaqaan laamta keligeed ku dhawa haddii la dhaho la oo dhahay la li lu al wax mushkilaa male laakiin markii laamta ay xuruuf kale ay dhex deris la noqoto uu isku qaadaya uu isla goynaya mid walba meeshiisa mid walba meeshiisa si xariifnimo ah mid walba meeshiisa u dhig wacala allah wacala allah laba laam ay- ay koo- ay koobsatay waa cala allah laamta calaa ku jirta iyo laamta allah ku jirta allah waa mufaham calaana mufaham shaqa kuma le cala allah cala allah cala allah calaa laa calaa kadibna allah cala allah laakiin maadaama isku dhow yihiin uu isu qaadayo cala allahu le wa cala allahi falyatawakkal wa cala allahi wa cala allahi cala allahi laamtii hore tuu iskaga daray dhibka waxaa keenaya isku darka isku darkana sabab waxaa waaya derisnimadooda xoogaa si ag dhow yihiin maadaama laba laam ay yihiin wahsashada bini aadamka waa u abuuran yihiin yani wahsi wahsiga oo ah fuudaysi marka inaan laam muraqaqa aan keeno carabka wuxuu noqonayaa qaab laamta muraqaqa laamta mufahamkaana qaab kaluu noqonayo marka laamtan ka ka gadoon laamtan u gadoon waxaa qofka u howl yar inuu carabka halsi iska dhigo labadan laanna ha iska dhex maraan labadooda waa wahsi marka laamta mufaham carabka marka hore afka wuxuu u diyaarinaya tafkhiim bas laamtii hore iyo laamtii dambaba wa cala allah cala allah calaa calaa calaa carabi maaha calaa calaa calaa calaa haddii keligeed ku dhawaaq la dhihi laha wuxuu dhihi lahaa calaa laakiin allah markii deris la noqoto wuu isdafaayo cala allah cala allah mid walba keligeed walad waa ishaara ilaa qowlihi tacaala waladdaalliin walad yani waa waa juz waa ishaaro waa qeyb laakiin waa ogtahay inaysan walad aysan aayad aayad ahayn walad aayad ma aha laakiin wuxuu ku fahamsiinayaa waladdaaliin qaybtaanuu soo qaatay waa ishaara ishaara aayadana laamteeda maadaama deris ay la tahay walad daad daadkuna mufaham uu yahay laamta muraqaq kadib ka deg daad mufaham walad wala la lad lad lad lagaan dhihin lo waladdo laddo laddo laddo lo lo laamta mufahamka waxaa sababaha daadka maadaama deris ay yihiin laamta muraqaq daadka mufaham shay walba meeshiisa waladdo waladdo walad lad lad laamaa ka baxday daadha gasha walad walad ha dhihin walad walad waladdaalin waladdaalin walad laddaalin khata weysaas walmi walmiimi min makhmasa ka digtoonow almiimi min makhmasa wa min marad miimta ku jirta makhmasa makhmasa laba miima ku jirta miim khaada ka horeysa miim khaada ka dambeysa miimta kha'da ka dambeysa waxaa ka horeysa kha mufaham waxaa ka dambeeya saad mufaham laba mufahami dhexda ugu jirta marka marka horeeto miim muraqaq kadib kha mufaham makh makh مخ ما ما ما كديب خاء مخ كديب خاء مركا تفخيم يسيد ما كالي مخ ما كديب صاء صاء صاء صاد مفخم صاء مخ ما صا كل كل هذه لقد وسهلنتها ما صا ما صا laakiin marka aan la istaagaynin qiraado istaag male istaag male kala goyn male waxay waxay ku soconaysaa si sariica marka ayadoo sariica haddana shay walba xaqiisa miimkaa hore a ku bilaabaysa muraqaq kadib kha mufaham kadib miim muraqaq kadib saad mufaham waa isbedbedelayaan muraqaq mufaham muraqaq mufaham muraqaq mufaham muraqaq mufaham soo laalaabasho markiisu isku dhicin mid walba meeshiisa makhmasa makhmasa ma ma ma ay noqonaysaa abad waa ma ma ma noqonayso marnaba ma masa ma jirto masa masa ma ma ma ma jirto makh masa waxaa khatar kusii jirta midda dhexda ku jirta tan hore nafsadeedana waa dhici kartaa oo qofka iska sii bilaabo sababna waxaa u ah wahsashada waxoo dhan mufaham kari maxaa artay muraqaq samey haddana mufaham gal haddana muraqaq haddana mufaham طaalic naazil hal xaba ka dhig taasaa keenaysa makhmasa uu leey sida khaaladka waxaa wey makhmasa ma makhmasa fii makhmasa fii makhmasa wixii oo dhan wuxuu ka dhigay ma fii makhmasa makhmasa makhmasa miimta labaad waa marad marad marad waxaa wey miim kadib ra mufahama dirisla radan waa mufaham marad mara mara mara mara marad marad marad hadhihin marad mo marad marad ayb waxaa ka ag dhow maryam mar mar mar adna waa la mid mar ra-d waa mufahama miimkuna waa muraq mar mar maryam maryam maryam laakiin soomaaligeena miimta ma tafkiimino laakiin ra-daan tarqiiqinaa maryam adhana maryam maryam mar mar mar mar mar mar mar mar qur-aanku waa mar wa ciisa bni maryam maryam wa ciisa bni maryam maryam laakiin maryamtii soomaalida ahayd ma wa ciisa bni maryam mar maryam wa ciisa bni maryam maryam anagu ma dhahno qaaliban maryam maryam mar mushkiladeena marka waa ra-di aan tarqiiqino wala noo imaanaysaa maryam maryam maryam maryam wabaaa barqin wabaa'i barqin ka digtoonow barqin ba-deed inaad tafkiimiso adina maryam bay la mid tahay oo ra mufahama dirislaa barq wa racdun wa barq racdun wa barq fiihi racdun wa barq barq ba ba ba bo maaha bo bada weligeed waa muraqab bada fi luga alcarabiya kulluhaa muraqab xaalad mufaham ay noqonayso ma jirto ba ma jirto ba bo barq barq aa dhihin barq adoo ku saamoobaya ra-da mufahamka bada muraqaq ra-da mufaham fiihi racdun wa barq wa barq fiihi racdun wa barqa barq ba bo adhihin bo wa barq adhihin barq baatil iyo ba'da ku jirta baatil baatil adhihin bo bo ba baatil baatil ba baatil baatil adhihin taada ku bihim ba'deeda ha tafkiiminin bihim bihim ma arag inuu wax tafkiim soomaalida ma tafkiimiso baatil xataa waa nagu yarta baatil waxaa dhahay baatil baatil bidii ba'da ku jirta bidii waxris waxaa ku dadaasha cala shidda sifatu shidda والجهر هي صفة الجهر الذي sifadaasoo wasfigaasoo fiihaa ba'da ku sugan oo ku sugan fiihaa ba'da ba'da ugu dambaysay wabaa'i barqin baatilin bihin bidii ba'da ugu dambaysay ba'da iska ilaali inaad tafkhiimisay waxris waxaa ku dadaashaa cala ashidda wasfiga shiddada ah waljahri wasfiga jahriga ah alladii wasfigaasoo fiihaa sifatu albaa'i ku sugan albaa waxay leedahay sifatu aljahr waa xarfun majhuur fiihi sifatu ljahr nafas male macnihi nafas soconaayo jiid maayo male wa fiihaa sifatu shidda oo male cod jiid maayo soodkeeda ma jiid maayo bal soodkeedu waa sood gaaban sood gaaban waa shadiid xarfulbaai waa shadiid ajid qatin bakat uu ku jiraa waa mahmuus oo sakata faxahahu shaks kama mid aha ama sakata a sakata faxahahu shaksun faxahahu shaksun sakat uu yiri laakiin tajwiidku waxaa caan ku ah sakata faxahahu shaks laakiin nadmigu wuxuu yidhaahday faxahahu shaksun sakat waana isku meel faxahahu shaksun sakat faxahahu shaksun sakat kama mid aha waa sifatu aljahr marka waxay leedahay albaa aljahr waxay leedahay ashidda labadaas sifo ha ka dayicin ee ku dadaal sheekha saas wuxuu u yidhi wuxuu arkay ayadoo la dayacaayo dadka dayacan anagu waa ka annagaa ka mida ba'da neefna waa raacsiinaa rikhwina waa ka dhignaa rikhwi bismi illaah bismi illaah maba in la maqlaayo waxay ku suganaysaa in la waayo bismi illaah bismi illaah iska inay dhuntay ku suganaysaa bismi b b b quwadii ilaahay soo maje b bismi illaah bismi illah bismi illaah fururyaha si dhiba laiskugu keeno si dhiba si dhiba laiskugu keeno ba'da soomaaliga ama soomaalida qaar ka mida ba'dooda saasa oo waxaa weye kuma siganayaan inay fururyaha isku dhejiyaan oo isku dhaweynayaan bes wax yar istaabsiin wax yaroo iska istaabsiina yani luqada soomaaligan sheegayo marka maadaama ba'da soomaaligan saan uu ku bartay yaa hadhow muxuu sameynaya qur-aanku akrinaayo waan cabaayaa biyaan cabaayaa cabaayaa biyaan cabaayaa soomaalida qaaraa dhahda cabaayaa fururaha maba istaabsiinayaba cabaayaa jireec luqa mid miid ah hadhow tiyu qur-aan ku akrinaayo bismi illaahi iska dha bismi illaahi fururihii maa quwad male ama mat istaabsiin ama istaabsiin daciifa istaabsiinta daciifkaana xarafka waxay ka dhigaysaa rikhu ilan makrajkiisi munqafil maaha munqaliq maaha haddana makrajka aad sii daysid jarayaan uu yeelanayo soconayo makrajkeedu waa muxkam bi ba bi bu ba bi bu meel ka duleesha maal saabsiin bismi llahi bismi bad waaba dhuntaba ama waxay noqotay wax rikhwiya ama aslan waa dhumaysaa bismi illaah bismi illaah saas oo kaleeta neef badan in la raaciyo taas waa tii shiddadii laga kaxeeyo rikhaawo la geeyo hamsigana waa badan yahay bismi illaah p p p p p neef badanaa la socsoomaya p p bismi illaah bismi illaah bismi illaah afsoomaaliya waxaa laga yaabaa in ba neef badan la raacsiiyo laakiin qur-aanku ma ansaxayso bismi illah bismi illah b p p p neef badan b way b b xarfun majhuur b ba bi bu ba bi bu pa p pu pa p pu في النفس نفس كثير على صعب taasna waa khata mar waxaa ku dadaashaa alba waxaa ku dadaashaa aljahr shidda fiiha wa fi ljiim xarafka labaadoo la wadaaga labada sifo waa xarfu ljiim xarfu ljiim asna sidaasoo kaleet waa sifatu ljahr uu leeyahay washidda ayadana u ilaali ayb oo xarf mahmuus ha ka dhigin oo rikhwiya jacalnaa jacalnaa ja ja janna janna janna min aljinna jinna oo maarata nafas kaiir ula socdo haaniyan rikhwi laga dhigo rikhwi laga dhigo ajaaluuhum la dhaho ajaaluuhum faidaa jaa ajaaluhum oo nafas badan la socdo jaa wey jaa jaa jahannam aljanna ja ji ju ja ji ju ja ji ju ma saas waa jiim cajamiya ja ji ju waa jiraan waa luqada cajamiya qof haddii luqada cajamiga ku hadlay luqada cajamiga suu rabaa ka yeelo laakiin qur-aanku ma ansaxayso qur-aanka kuma ansaxayso markaa maaragtay cajamtaada la joogtid ama carab waxaa rabtid la joog jiimka saat hadalkaaga laakiin markaa qur-aanka akrinaysid jiimka tana lagaa rabaa jiim aan nafas lahayn shadiida ja ji ju ja ji ju ja ji ju ka xubi sabr baadiyuu mihaaliye baada sida xubi alxub asabr asabr rikhwi maaha shadiid mahmuusna maaha xubi ama xubi xubi yaxlan xubi الصبر ربوة مثال كان ربوة ربوة جيم كمثال كيتا اجتثت اجتثت اجتثت اجتثت اجتث تنوى مجهول سما اجتث امثال الضمين هنا اجتث haddii amsalada lagu bilaabo khabiihatin ijtuhat haddii aa wasilinaysid haddii aad ku ujtuhat uj khabiihatin ijtuhat waxaji mithaal kale xaji alxaju alxaju الحاج حج الحج الحاج الحاج لهجاتك عرفت قارة أساسنا الفجر ومثالك لو جيم كله الفجر مركز جيم ياش يبقى ياش وعود ذاشا صفوينك يعني حرف البصي حقيسه xaqiisa sifadiisa si oo min sifatin laha jahrigiisa sii shiddadiisa sii wabayinan bayaani muqalqalan xarfu muqalqala bayaani in sakanaa hadduu saakin yahay wain yakun hadduu ahaado fi lwaqf fii xaalati lwaqf kaana wuxuu ahaanaya abyana mid bayaan badan beydkan sheekh wuxuu noogu sheegay xarafka muqalqalka ah qalqaladiisa bayaani war qalqalada bayaaniya qalqaladu carabigii fasiix horeayaa horey aa lahaa carabigii dambe ma lahan cajamna male cajamtuna ma lahan caraabta dambeetana waa iska daayeen laakiin qur-aanka marka lagu la akhrinayo waa in qalqaladii la keeno qalqalada marka bayaani xarafka marka la qalqalanayo markuu reeban yahay bas wallaahu yaqdii bilxaq yaqdii waaladiina yadcuun yadcuun waaladiina yadcuun yad yad yad yaqo yaqo yaqo yad yaqo qafka waa mufaham yaqo yaqo daalku waa muraqaq yad yad yaqo yad qalqalada bayaani haddii lagu istaago xarafkana xarafka haddii lagu istaago kaana abyan qalqalada waa kasii bayaansantaha sababta uga bayaansantaha maxay tahay sababta ah waqfigu waa maxalu raaxa walistiraaxa sideedaba waqfigu waa maxalu raaxa walistiraaxa sidiisaba xarafku dooni ha ahaado sideedaba waqafka waxaa lagu istaagaa in lagu nasto oo lagu aamuso maadaama marka xarafkan lagu aamusaayo waa ka bayaansan yahay xarafka dhexda ku jiray xarafka dhexda ku jira bisurca looga wareegayo yaani xarafka muqalqalka haddaan lagu istaagin maaha inuu kelimad dhexda ugu jiray shardi maa hadduu doono kelimadda aakhirkeeda ahaado laakiin haddaan lagu istaagin oo la socdo qalqalada bayaani laakiin maxaa ku jirta surca ku jirta haddii laakiin xarafka muqalqalkaa lagu aamusaayo maalan waaladiina yadcuun yadcuun daalkan laguma istaagin waaladiina yadcuun yadcuun iyo daal lagu istaagay axad allahu samad lam yalid yalid iyo yadcuun labadaba qalqalaa ku sugan laakiin tee aada maqli og tahay oo maqalka waadix ku ah midda lagu aamusaayo sababta xaraf ka dambeeyo la aaday male ayadaa lagu aamus waa lagu degay sida meesha lagu degana yacni way ka waadixsan tahay meesha kaleeto ayadoo la soconaayo la maray laakiin meesha la soconaya nafsadeeda in bayaani u baahan tahay alaa taxaal qalqalada bayaani haddii lagu istaagayana kaanat abyan laakiin qalqalada camal ahaan marka la yidhaahdo farqi male qalqalada camal ahaan marka la yidhaahdo farqi ma lahan oo lama dhahayo qalqalada markii ay ay ku istaagtidna saas u dheh qalqalada haddaadan ku istaaginna saas u dheh la daalkaas aa u qalqalaynaysa waa isku mid ama ku istaag ama ku istaagin istaaga keliya wuxuu ziyaado leeyahay maqalka wuduuxiisa xagga wuduuxa sababta xaraf dambe lama aadin waa lagu degay bas laakiin camal ahaan haddii la yidhaahdo farqi maa loodo isku siyaa loo gudanayo sidaa darteed sheekh wuxuu yidhahda abyan ma dhihin aqwaa qalqalo qalqalo ka xoog badan ma jirto ka xoog badan ma jirto qalqalada sidaan kusoo marnay waxay ku soo baxaysaa bitabaacud xaraf saakina oo reeban laakiin waxay ku soo baxaysaa bitabaacud kala fogeyn waxaa kala fogaanaya labadii labadii xubnood ama xubnaha nudqiga bas laakiin afku ma ma fogaana ma furmaayo furuuryahana ma soo godmaayaan inkhifaadna male yacni xarako lama socoto xarako lama socoto ab ab ab iyo b b b ay kaliyi saasii xarafka muqalqalka ku soo baxaa kulluhu mid mid ka xoog badnaanayo male see uga xoog badnaanayo see samaynaysaa haddaad rabto inaad ba ba' kale ka xoog badnaysiiso see samaynaysaa maxaa samaynaysaa markaad ka xoog badnay wax la sameeyo male isku siyuu ku soo baxaayo bitabaacudii ku soo baxeen cidan xarakaysa la socdo waayo tabaacudka maxaa saa u xoojiya maxaan ku samaynaya wax lagu sameeya male kullu waa isku mid xataa haddii xarafka muqalqalkaa uu yahay mushadad xarafka muqalqalka hadduu mushadad uu yahay laba xarafuu ka kooban yahay alxaqo alxaqo alxaqo alxaqo laba qaaf waa meeshaan taal qaafta hore qaafka hore waa qaaf reeban oo asal ahaan u reebanaa waa xarafkii mudqamkaa isagoo qalqalo ma leeyahay qaafka hore qalqalo ma leeyahay ma lahan sideedaba xaraf xarafka muqalqalka ah haddii mudqam uu yahay qalqalo male ee waxaa la qalqalayaa xarafka muqalqalka ah oo saakinka ah oo aan mudqamka ahayn amaa xaraf mudqama haddaad keligiis qalqalaysid waxaa ka ka laasimaysa ina inuu idqaamku kala furmo kala furmaayo alxaqaqo ay noqona alxaqaqo alxaqaqo ilan laba qaaf qalqalaya ay tiri laba qaaf qalqale haddaad dhahdi waxay noqonaysaa xaqaqo xaqaqo idqaam male idqaamku waa kala daatay marka kan hore reeb bila biduuni qalqala marka hore markaa ku dhufanaayo waa xaraf reeban xaraf reeban see kusoo baxnaa kusoo baxaa yaa bilqarac qaafka marka horeeta reeban oo bilaa qalqalada ah bilqarac bilqarac qaaf waa haysataa marka ku dhufashada lagu dhufanaayo qaaf wey reeban kala qaadka aan kala qaadayana qaaf muqalqala wey qalqaadka la kala qaadayo qaaf muqalqala qaafka marka dambe qaafyaasha kale wuxuu oga duwan yahay male qaafka dambe qaafka hore qalqalaba male aslanba qalqalo male qaafka dambe qaafyaasha kaleetuu la mid yahay alxaqo alxaqo alxaqo waayo haddaan noo ka wana alxaqo alxaq waa khalad oo waktigaas macnii waktigaas waktiga waxyaaba lagu xisaabtamo waktigaa muxuu yahay u dhexeeya alxaqo alxaqo la watiga aamusa ku dhexeeya saktiyaa la yidhaahdaa aamus walbao qiraa'ada magaceeda waxaa leedahay sakt saktigana mawaadicuu leeyahay saktiga wuxuu leeyahay mawaadic adoona neefsana aamusaysa mawaadicda meelaha kaba mida maxaa u aamusaysaa aamus male go qiraa'ada meeshaa rabti kuma aamusaysi ku istaagaysaa haa istaag waa istaag yani waa neefsane laakiin adoona neefsan inaa xoogaa yar istaagtid kadibna socotid waxaa la yidhaha sakt mawaadic mucayan uu leeyahy meeshaa rabti kama yeelaysa saa rabti uma aamusaysa marka ma dhehaysa alxaqo alxaqo masaafahaas soo mara waxba uma dhexeeya alaahi tacala xarafka haddii muqalqal uu yahay mushadad iyo hayru mushadad waa isku meeshi xarafka la xarafka dambe marka laga hadla qaafka dambe qaafka dambe qalqaladiisa qaaf kaleetuu la mid yahay qaafka horena ma qalqalsa laba ba haddii yihiin baad hore qalqalo ma leh tan dambeetaa qalqalaysa waa tabba waa tabba waa tabba watabba watabba qarciga hore waa ba saakina bilaa qalqala marka dambeetana ba-un muqalqala watabba watabba watabba ku dhufashada waa biquwa maxaa quwada loogu yeelay sababtaa ba saakina la rabaa inuu soo baxdo ba saakina amaa wamaa kasaba kasaba marka lagu dhufanayo labada basha quwad layskuma saarin si latiifa laisku saaray suusan xaraf u soo bixin marka la saarayna waa la kala qaadays maa kasaba kasaba kasaba watabba waa mushadad watabba ku dhufashada hore waa ba aan qalqalaysnayn watabba kadibna waa ba muqalqal male marka maaragtay wax shadiid wax maaragtay dhibaato ah male wax ka weynaana qalqalo kale ka weyntahay male waay wabayinan bayaani muqalqala xaraf muqalqala ism mafcuul haddaan ka dhigna waa mafcuulun bih waxaa kaleetoo la wariyey wabayinan muqalqila oo xaal laga dhigo wabayinan adigu bayaani muqalqilan xaalaa tahay mid qalqaleynaayo adigu faacilkii waxay ka tahay xaal in sakana haddii uu saakin uu noqdo wain yakun hadduu ahaado fi lwaqf waqf dhexdeeda hadduu ahaado xarafka muqalqalka ana kaana wuxuu ahaanayaa abyana mid bayaansan waxaa-a xasxasa xasxasa xa'deedana ama waxaa-i xasxasa ka digtoonow inaad tafkhiimisid xaa-i xasxasa maadaama saadka mufaham uu yahay xo hadhin xo xasxasa alxaq xasxo xadhexa saadku yuusan ku jiidan xasxasa axad axadtu ta'da axadto aan qalqalo lahayn qalqalo male axad axad laakiin waxay leedahay sifadeedii iطbaaqeedii waa baaqi tafkhiimkeedii waa baaqi axad laakiin qalqalo male kadib maxaan dhahayaa tu bs tu tu taada mufahamaha ogow axadtu axadtu lain basadta basato ma dhehaysid basadtana maaha basad basadta basadta axadta axadtu taada marka axadtu adhihin tu ama tu tu tu taa mufaham wa siini mustaqiim mustaqiim siintaadana tarqiiqi iska iska ilaali inaad tafkiimisid oo mustaqiim mustaqiim mus ta taada nafsadeeda tanbiih u baahan tahay ta to hadhihin maadaama qaafka ay deris la tahay taqiim taqiim mustaqiim mustaqiim mustaqiim qiim yastuu siinkeeda kow siinka mustaqiim labo siinka yastuu yakaaduuna yastuuna yastuuna taada haddii darisay la tahay siinka tafkhiimini yakaaduuna yastuuna yas yas saadii noqona yas yasquu iyo siinka yasqu saddex siin wey siinka mustaqiim siinka yasqu siinka yasqu waa muraqaqaad iska ilaalina tafkiimisi wallah alam subxaanaka allah